halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geesiga afrika qaarkood iyo caalamkao dhanood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina waa lixda bisha agos sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka ciidamadii qaranka iyo dowladdii federaalk waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo islamarkaana nabadii kala dambayntii lasoo celiyo sharcigii broses xaalad ah baa lagu jiraa wararka aan hayaanin waxay ii sheegayaan dadka dhintay lix iyo labaatan qof yihiin kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamuud xasan oo nooga warbixinayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya warbixin amuurahaasi ku saabsan ayaannu idiin haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda w f b oo bilowday inuu cunnada ka iibsato beeralayda soomaalida
maraykanka iyo shiinaha oo jabuuti kaga wada hadlaya sidii ay nabad iyo weliba is-aaminid ugu soo duwi lahaayeen gobolkaasi
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan labiyo siddeetan qof ayaa ku dhintay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic eber xaddiga dhulgariirka oo shalayta ku dhuftay jasiiradda lambok ee dalka indonesiya digniin ku saabsan duufaanada oo kusoo fool leh deegaankaasi darteed ayaa dad badan ay guryahoodii uga barakaceen markii digniintaasi loo jeediyey ka hor intaanu dhulgariir ku dhicin hay-adaha maareynta masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhul badani uu burbursan yahay sidaasi aawadeedna laga yaabo in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay dadka dhintay ayaa isugu jiraa dad muwaadiniin oo deegaankaasi ku noolaa iyo dalxiisayaal halkaasi tegey baabuur ay saarneyd safiirka maraykanka u jooga dalka bangaladesh ayaa weerar lala beegsaday xilli ay kasoo baxayeen munaasabad casho sharaf ah oo safiirka uu u sameeyey agaasimaha hay-ad aan dowli ahayn oo dalkaasi ku sugnaa baabuurka safiirka iyo kolonyo kale oo la socday waxay xilliga weerarku dhacaya marayeen agagaarka mahamed buur ee magaalada caasimada ee dhaka war ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada dhaka ayaa lagu sheegay in ay weerarkaasi geysteen rag hubaysan oo jidgooyo u sameeyey safiirka iyo dadkii la socda hase ahaatee aanay jirin wax dhibaato ah oo kasoo gaaray weerarkaasi halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalooyin ka tirsan ismaamulka soomaalida ethoobiya ee maalmihii dhowaa qalalaasuhu ay ka taagnaayeen ayaa saaka laga soo sheegayaa inay yaro degan yihiin si guudna ammaanka ay gacanta ugu hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ethoobiya in badan in ka badan labaatan qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen rabshado shalay dhacay magaalooyinka diridhaba iyo jigjiga iyo deegaano kale oo maamulka hoos yimaada sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo haysa magaalooyinka jigjiga diridhaba goday iyo wardheer oo axaddii shalay la sheegay inay rabshado ka dhaceen ayaa saaka ku waabariistay deganaan xaaladda amniga waxaa la sheegay inay dusha ka ilaalinayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka etoobiya cabdifataax maxamuud xasan oo hore madaxweyne ku-xigeen uga noqday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haatana ka mid ahaa qabiinqaabiyayaashii shirkii dhowaan ka qabsoomay magaalada diridhaba ayaa xalayto goor dambe khadka telefoonka iigu waramay xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka ciidamadii qaranka iyo dowladdii federaalku heer waxay waxay hadda taagan tahay waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo islamarkaana nabadii kala dambeyntii lasoo celiyo sharcigii broses xaalad ah baa lagu jiraa bari iyo wixii dambeeyana waxaan filayaa inay xaaladuhu ka sooreeyaan nabadgelyaduna sideedii kusoo noqoto maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhacay axaddii shalayto wararka aan hayaanin waxay ii sheegayaan dadka dhintay lix iyo labaatan qof yihiin lix iyo labaatanka qof waxaa la iigu sheegay afar iyo labaatan ka mid ah inay yihiin kooxihii qaska waday oo gaari intay afduubeen darawalkii ka dejiyeen kadib iyagu ka haystay marka gaariguna la gadoomay ayay ku dhinteen labada qof ee kalena isla iyagu inbaa dadkan qaska wado inbaa diray marka lix iyo labaatanka qof baa la ii sheegay khasaaraha soo gaaray dadka shacabka in wax lasoo koobi kara maaha shacabka oramadu dad islaama oon isku dhaqan nahay oon isku diin nahay weeyaan waxaynu wadaagnaa gaar ahaan gobolada harerge iyo baali la yidhaahdo dhaqanka luuqadana waan wadaagnaa isku dhacyo u iman jireen hadda ka hor dhaqan ayaa lagu xallin jiray oo waxaa xallin jiray hogaamiye dhaqameedyada laakiin way ka duwan tahay isku dhacyadan bilaabmay sanad ka hor ee ilaa maanta socdee siyaasadaysan way ka duwan yihiin waan ka tacsiyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhintay sidoo kale waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka oramada en walaalaha nahay ee ku geeriyooday isla markaana waxaan caddaynayaa inuuna dagaalkan ahayn dagaal u dhexeeya soomaaliya iyo oromo uu yahay dagaal siyaasadaysan oo shaksiyaad ay ku danaysanayaan islamarkaana ay ku fushadaan danahooda siyaasadeed rabshadaha shalay dhacay ayaa ku soo beegmay xilli go'aamo laga soo saaray shirki ka socday magaalada diridhaba oo ay ku sugnaayeen ergooyinka kala socda deegaanada soomaalida ee dalka itoobiya suldaan fawsi maxamed cali oo ka mid ahaa ergooyinka shirka diridhaba ku sugnaa ayaa ka warramay sidii ay shalayto wuxu dhaceen magaalada dirdhaba xilli barqankii ay tahay ayaa dhalinyaro qoomiyadan ormada u dhalatay deegaankan dirdhaba dega ayaa wiil soomaaliya ayay toori ku dhufteen xoogaa qabshadaha halkaa ka bilowday laba aqalna way way gubeen oo soomaalidu ay leedahay iyagana waxbaa laga gubaa lagu yiri marka markiiba adugu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii mesha joogay iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen adugu arrintii ciidanka federaalkuna ugu yimid ee milatarigana magaalada soo galay iyo booliskii federaalkuba marka waxaa weye waa la dhex galay xabadan waa lagu rifriday si loo kala loo kala loo kala fogeeyo hadda intaan ognahay aad bay u degan tahay suldaan fawsi wuxuu intaasi ku daray qodobadii ka soo baxay shirka diridhaba oo muddo ka badan lix bilood laga soo abaabulayey magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya iyo deegaanada soomaalida waxaanu ka soo saarnay waxaanu markii u horreysay kala ka ceshanay oonu kala noqonnay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala noqonnay oonu ka ceshanay dowladda federaalkan waxaanu u sheegnay laga bilaabo baraato inuusan madaxweyne sharci ah uusan waddanka uusan madaxweyne uusan ka ahayn baanu iclaaminay oonu ka soo saarnay oonu shirkaxiisa ku iclaaminay arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday jijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay dowladda federaalkii ma aysan u daganugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheegaynay ahaa wax weyn oo idaan beridii waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga way dhayalsaneen hadalkanagii maantay hayaan wixii annaga nagu dhacayay ee tobanka sane ee ninkan waddanka uu joogay ummadda uu ku samaynayey maanta dadkii etoobiyaanka ahaa ee shalay asagu uu isu nusbaynayey ayuu maanta waxaa weeye waa la dhacay hantidoodii waa la dhacay dhiigoodii baa la banaystay waa la laayay amba amxaara ha ahaadaan tagree ha ahaadaan oroma ha ahaadaan ha ahaadaan ilaah hadduu koray waraaga ha ahaadaan hantidoodii maanta dhibaato fara badan baa ka dhacday dadka qaar ayaa isweydiinaya inuu jiro xidhiidh ka dhexeeya shirka lagu qabtay diridhaba iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee sabtidii la wareegay xarumaha dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga inkastoo la sheegay markii dambe inay dibadda uga baxeen waxaanaan arrintaasi weydiiyey cabdifataax maxamuud xasan waxaan aaminsanahay wax xidhiidahoo ka dhexeeya ma jirto sidaan wadoogsoonahayn dowlad deegaanka soomaalidu qalalaase wuxuu ku jiray muddo inka sanad ku dadow mana aha wax cusub oo maanta yimid dowlad deegaanka soomaalidu wuxuu ku jiray nidaam aburis ah oyna shacabku danahooda ka hadli karin inkastuu la qabay deegaanada kale ee dalka ka jira balse deegaanadii kale ee dalka ka jiray isbedelaa ka yimid isbedelkaasi si uuna uga imanin deegaanka soomaalida islamarkaana qalalasaha waxaa ka dambeeyey oo soo abaabulay xukuumadda deegaanka ka arimisa ayaa soo abaabushay waxaa dawdada ka dhaliyey deegaanka dhexdiisa iyo magaalada jigjiga dhagaxbuur qabri dahar goday iyo wardheer waxaa hogaaminayey xubno ka tirsan guddiga fulinta iyo kaabinetka deegaanka ayaa hogaaminayay magacyadoodana waa la sheegi karaa koox ay samaysteen oo loogu talagalay in dhibaatooyin iyo isku dhacyo laga dhex sameeyo dadka shacabka iyo deegaanka ku nool koox loo sameeyey oo magaca heego loo bixiyey ayaa ka dambeysay waxaan odhan karaa hundred percent xukuumadda ka dambeysay inay qalalaasahaasi dhacaan ma waxaad is leedahay ba ma siday adiga kula tahay ba mise caddaymaad u haysaa in qaskan iyo rabshadahan gobolka ka socda ee ay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta dowla deegaanku ku caddaynaya waayo shacabka ciidanka qaranka ee dalkeena etoobiya waa lagu dhex arkaa had iyo jeer iyagoo jooga magaalooyinka waana dalkoodii magaalooyinkana had iyo jeer waa lagu dhex arkaa sida magaaladan jigjiga oo kale haddii aan usoo noqdo oon caddaynta kuu sheego in xukuumadda lafteeda ay ratay qalalaasahani inuu dhaco hantidii la boobay magaalada jigjigana ay noqotay meel wax sharci iyo kala dambeynha ayna ka jirin xilligaas ciidankii lagu dhaxartay magaalada iyagoo la shiidayo oo la dhagaxaynayo oo dhibaatooyin loo geystay bay iskaga baxeen iyagoon ka jawaabin waxayna ku noqdeen kaambigii ay kasoo baxeen waxaanu isku daynay inaannu la xidhiidhno qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida hase ahaatee ma jirto cid ka jawaabtay telefoonka balse dadka qaar ayaa ku doodaya in rabshadahaasi ay ka dhasheen markii ciidamada dowladda federaalku ay gudaha u soo galeen xarumihii dowladda deegaanka oo aanay hore tallaabadaasi u qaadi jirin
sahre cidla nur ayaa warbixintaasi isugu kahaya soo duuday halkaad kala socotaana waa v o a washington
hay-adda cunnada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w f p ayaa bilowday inay dalagyada ay beertaan dadka soomaalidaahi ay ka iibsadaan dowladda soomaaliya iyo w f p ayaa heshiis arrimahaasi lagu xoojinaya waxay ku kala saxeexdeen magaalada muqdisho waxaa faahfaahinta inoo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaa muuqata isku soo dhawasho wanaagsan w f bn waxay hadda wax ka iibinaysaa beeralayda soomaaliyeed iyadoo fasalka beeralayda ay ka iibsadeen laba kun iyo shan boqol oo miktaritan sida uu sheegay suldaan buuba cabdulle oo ka mid iskaashatada beeralayda annaga sooma hadda wakti haadirkan sanadkan sanadkan sanad barwaaq uu ahaa waa ka warqabtiin maanta waxaan diyaar u nahay hadda laba kun iyo shan boqol laba boqol ayaan ku bilaabnay shan sano ka hor laba boqol mitrictan maantana laba kun iyo shan boqolaan joognaa hadda waxaan diyaar u nahay shan kun oo mitrictan inaan keegno hadda haddii nalaga qaadanayo diyaaraan madaxa w f b ee soomaaliya loren barku ayaa sheegay inay bilaabeen qorshahan si loo xoojiyo wax soo saarka iyo tayada dalagga soomaaliya world food program we started this initiative and launched the support to small and medium sized farming to basically support increase in quantity but not only also support an increase in quality the objective was to have more food available inside somalia but also quality which meet all possible standards, which we have pegged ourselves to the East Africa standard.
saciid xuseen ciid wasiirka beeraha soomaaliya ayaa sheegay in w f b iyo dowladda soomaaliya ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka soomaaliya iyadoo tillaabadii koowaadna hadda la qaaday halkan hadda waxaa uga jeedaan waxaa yaalla elaydii baa taalla sida la sheegayna laba kun iyo shan laba kun iyo shan boqol oo mitrigtan ayay hadda iibsadeen kulligeed halkan mawada taallo qayb ka mid ah taallo oo meeshu waa waa ku yar tahay waana la kordhinayaa sida beeraleydu ka sheekaysay markii hore waxaa lagu bilaabay laba boqol oo mitrig tan haddana waxay maraysaa laba kun iyo shan boqol oo mitrig tan waxaan rajeynaynaa inay badan doonto w f b heshiiska hadda la seexay wuxuu ka tarjumayaa in la kordhiyo oo aada loo dhiirigeliyo beeraleyda soomaaliyeed tayadii iyo tababaradii annagoo la kaashanaynaa hay-adaha kale oo ay ka mid tahay hay-adda faw simaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa sheegay in tilaabadan ay soo celinayso kalsoonida beeralayda si ay u xoojiyaan wax soo saarkooda inaynu maanta halkan markhaati ka nahay kalsooni abuur qofkii beeralayda ahayd inuu dalagii soo saaro oo uu labanlaabo kalsooni abuur labaad oo ah inaad wax dalka gudihiisiina ka iibin karto una dhoofin karto kalsoonida kale iyadana abuurtay waxa weeye in nooca raashinka halkan lagu soo bandhigay sida ay madaxda hay-adda w f b ba ka marag kaceen ay tahay heerka bariga africa noocii ugu wanaagsanaana ay tahay wakhtiyo kala duwan oo hore hay-adda w f b ayaa lagu eedeeyey in raashinkeeda gargaarka ay ku soo beegto xilliyada ay soo go-aan dalagga soomaaliya taasi oo ka dhalata suuqxumo ay la kulmaan beeralayda soomaaliyeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal deegaanka qaydaro ee galmudug ayaa dhowaan laga hirgeliyey xarun caafimaad sidoo kalena deegaanka faarax geedi oo biyola-aani ay ka jirta ayaa laga qoday ceel biyood waryaheena galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaana duniye maxamed cali oo gobolka booqasho ku joogta waxaa jirdhaa howl sharciyeed baarlamaanku le labada bilood oo baarlamaanku fasaxa leeyahay in qof waliba uu tago deegaan doorashadiisii warbixinna uu baarlamaanka ka keeno dhibaatooyinka jira markaas sida dowladda dhexe waxay ka qaban karta ay ka qabato anigu halkan waxaan u imid isbitaal aan dhisnay communitiga iyo anigu inta badanba aan ka qeyb qaatay oo laga furiyay qaydaro ayaan u imid waxaan kaloo meeshaan u imid ceelbiyood anigu aan gacan ka geystay laakiin hay-ada iga caawisay muddo dhanna aan gacanta ku hayay ceelkaas inaan dadka biyihiisa oon u furo oon ku caawiyana waanu imid galmudug anigu dhinac walba waan ku safray dhinaca qaydar waxaan ku safray boqol iyo siddeetan kilomitr oo nabad aan ku maray oon wax ciidana isa ila soconin oon ku safray subaxii habeenkiina magaalada dib ugu soo laabta
xildhibaan aada umahadsan tahay kasuku safarkaaga dheer waxaa jiray inaad meelo fogfog tagtay qeybaha kala duwan ee bulshadaad la kulantay bal kulamadii qeybahaasi bulshada iyo deegaanadii aad tagtagteen aada la kulantay gaar ahaan weliba meelaha xeebaha ah oo ay ka jirtay dhibaato dhinaca duufaanaha oo bacaad ay qaadeen guryihii maxaad isu sheegteen maxayse idiin soo gudbiyeen oo adinku indhihiina ay arkeen
waxaan aragnay wax in qof walboo bilaaaadan ama qof kastoo bilaaaadan ama qof kastoo islaana ama qof kastoo damiirle ama qof kastoo wadankan mas-uulka ah wax dhibayaan soo aragnay hooyo saddex beri guri ku gadoonsaneed oo duufaano ku qaado ay dhahayso duufaantan bisha haddaan banaanka aadno halkan maxaa ugu jirtaan godadka markaan dadkii annagaa bacaadkii markii dambe wax naga bixiye waaweyno darqa uga soo baxna baabuurtii baa nala lunta annagaa badda ku dhici gaarna saan isaga soconay marka dadku wuxuu ku leeyahay haddaan banaanka aadno ka tagna meeshan guryaha ka dhex baxno banaankii biyo la-aan baan ugu dhimanayna banaankii ma aadi karno baabuur uma soo geli karo qof ulweynaya ayaa waxu keeno marka dhibkaasna waan soo aragnay gurmud bili-aadanimo dowlada federaalka dowlada maamul goboleedka galmudug dadka ilaahay waxsiiye ganacsadayaasha dadka sakooyinka bixiya dadka xoolaha ilaahay siiye dadka maalinta yooma qiyaame ilaahay dadku kula xisaabtay waxaan anigu aaminsanahay gurmud bili-aadanimo in loo fidiyo xildhibaanada dowladda federaalk ay halkan laga doortay labada qeybood aqalka sare iyo aqalka hoose waa xildhibaano aada fara badan hadda waxaa gaalkacyo jooga oo deegaanada maraya adoo ka socda ama ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose iyo senator abuukar oo asna ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalk ah muhiimadda labadiina keligiina aada halkan u timaadeen ee xildhibaanada kale ee deegaanada galmudug laga doortay aanay u imaanin oo aysan u ogaanin dadkii iyo deegaankii laga soo doortay waxa ay ku sugan yihiin maxaa la oran karaa
qof waliba hada kursigo qabiil buu matalaa deegaan doorashada qof walbuu kasoo jeedana wuu yaqaanaa annagu halkan waxaan u nimid communitigayaga aan kasoo jeednay maadaama amaara lasoo maray abaarti kadib hadda roob la helay roobka haddii la helay baahida hadda taagan inay waxbarashada tahay inay caafimaadka tahay inay isbitaalada tahay hadda tusaale ahaan gabadhu markay foolato todoba beri shan beri lix beri ay foolanaysaa marka ay foolanayso god baa loo qodhayaa muddo kadib haddii de ilaahay kala keena kadibna waxaa laleeyahy gaalkacyaha loo qaado dhakhtar baabuurha loo kariy baabuurku waa shan boqoloo dollar familku ma awoodo marka waxaa dhici karta gabadha inay isgoosato inay dhiigbax u dhimato waxyaabaha aan la arkay aan ku arkoo kale galmudug waxaa tahay wiil dara walaa maalin dhaweytay qaad markaas wuxuu ugu yidhi sanadkan keliya saddex jeer baan dhiig shubay maxay tahay dhiigga aa shubtaan shil baawur miyaa shil miyaa idinku dhacay siirmaye waxaan degana magaalada wisil saddex jeer baan dumar foolanaya dhiig u shoog waa dad yaroo t h waa gabdho yaryar waa dadkii da-dii loogu talagalay guurka aan ahayn iyo gabdhihiibaa isgoosanaya dhigbaxbaa u dhimanaysaa cunugiibaa oksijiinka weynee ku dhex dhimanayo dhibkaasuna meesha uu ka taagan qof kastoo dee soomaaliyana wadankaaga hal doolar ku dhiso ayaa xamar wadooyinkiisa lagu dhisay maanta communitiga iyo qurbo joogteeda baarlamaanka yaga hadda tusaale ahaan markay fataxaaduhu dhacaan ama abaaruhu dhacaan mar waxaa jidha nalaga gooyo lacag dhowr boqol oo kuna baarlamaanka anugu maanta waxaan qabaa galmudug lacag in looga jiro baarlamaanka dadka duufaamuhu ku dhaceena loo soo gurmado magaalada gaalkacyo waxaad kulan la qaadatay guddiga nabadeynta ee gobolka mudug kulankaa maxaad kaga wada hadasheen maxaase isla soo qaadeen haddii aad qiimeyn ku samayseen xaaladii nabadda gobolka waa ku mahadsan tahay waraysigaad wareysanaysa wax badan baad i xasuusisay waxaan la kulmay maanta odayaasha dhaqanka ee maamulkan galmudug maadaama aan rabay labada dhanba inaan arkay qoladii kalena ay cududaarteenay lahayn maanta hawl baan leenahay maadaama maalinta beri ayagu ay fadhi isugu imaanayaan howlo ay rabaan inay iska xaliyaan odayaashu way dadaaleen wixii loo idmadana way qabteen laakiin meesha gaam ayaa ka jira dowladii federaalk oo shala waxaan aas-aastay ayaa waxaa ii muuqata odayaasha hawshay u dhiibeen inay ku dayaceen oo uga tageen magaalada amnigeedu wuu fiican yahay anagu eerboorka dhinaca rabnaan ka dhoofnaa dhinaca la rabaa laga soo dega xilliga la rabaa magaalada laisdhex maraa hadda wax dagaala magaalada kama taagno laakiin dadkii shalay loo idmaday ciidamadii in gacanta lagu sii hayo gunadooda laga warqabo garaankooda laga warqabo mishaarkooda laga warqabo ilaa laba boqol oo ciidan oo askaroo biliisoo la tababaray halkana kor lagu diyaariyey dowladda federaalk ayadaa la wareegtoo ta annagaa dhiibana mishaaradkooda ma aysan dhiibin cabashada dadka ay qabaan bay ka mid tahay xildhibaana duniya maxamed cali oo u waramaysa waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
subax wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington waxaa dalka jabuuti lagu qabtay kulan caalami ah oo lagaga hadlayay sidii maraykanka iyo shiinuhu ay si nabadgelyo iyo isfahana ugu wada joogi lahaayeen geeska afrika gaar ahaana dalka jabuuti oo labaduba ay xarumo ku leeyihiin wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti nooga soo diray magaalada jabuuti waxaa xalay si rasmiya loogu soo gebagabeeyey shirka iskaashiga saddex geesoodka ee afrika maraykanka iyo shiinaha shirkan waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey xarunta carter center ee maraykanka iyo macadka shiinaha ee xidhiidhka caalamiga ee loo yaqaan magaciisa c i c i r wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa marka hore ii sheegay wixii talaa ee dhinacyadu ay isla qaateen tani waa tii fikraddii la ururinayey ee laysku gegeynayey talooyinkana way kula noqonayaan kuleyba maraykan iyo lase shiina way kula noqonayaan intii madaxda ahayd ee ka kala socotay waana isku soo noqonaynaa baa layidhi jabuutina ha noqota layidhi kaalinta ugu horreysa inay ka ciyaarto fadhigaasha iyo lase wada tashiga saddex geesoodka oo xilligaasi macal madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo dadka reer jabuutiba waxaa lagu sharafo layidhi ninka calaamad
hadalhayn badan baa jirto dadka reer jabuuti iyo mandiqaduba dabcan ay isweydiinayaan waxay tilmaamayaan in marka horeba ay khaldanayd siyaasada maraykan iyo jina meel iskugu wada keena iyadoon jabuuti lahayn teknolojiyadii iyo cilmigii ay ku kala saaraysay labadaas hadday isqabsadaan soo maaha marka labadii maroodiye isdilay cawska ka hoos baktiyey wallaahida sidaa baa loo dhigay oo jaraa'iddo badan oo dibadaha ka imanaya weyaan waxaa waxyaabahaasoo kale qoraya runtii annakuse dadka reer jabuuti xilli ad waraysato intan jaraa'idka dibadaha laga soo qorayo iska aaminsan ee u haysataa ninka faranjiga ama gaalka waxa uu qorayo kitaabka ilaahay sidii uu ku yaallo kale iyaday u taal annakuse mid baan ognah labadu way wada noolaani karaan wayna wada joogi karaan wayna wada shaqayni karaan intii itaalkayaga aan deed wax ka ogaani karno haddii ay itaalkayaga meel dhan dhigaba anagu teknolojiyad iyo lase sateliit baan ku daawanaynayo ma lihin waa siyaasad ahaan waxa aan sheegayno mar aliya markii shiina uu yimiday maahin waxaan anagu ugu talagalnay inaan maraykan aan ku xumayno maya xilligu shiina halkan soo degay maraykan inuu xumeeyo ujeeddadu maahan mana noqonaysa dad mana aqbalayna dad annagu waxaan leenahay wixii aad isku dhaafsan tihiin waa wax naga waaweyna dibadahan sheegay jabuuti inteennuba waan isku wada baahannahay si tartiib leh inaan iskula wada shaqayno ayaan u baahannahay lana ixtiraamo cidda martida deed loo yahay taasna boqolkiiba boqol waan wada qabnaa xilligaasi wixii annagu aan dee dowlad ahaan xilligay noqoto mar walba waxaan fadalaynaa wada jooggaasi inuu faa'iido u dhaliyo inuu dhibaato noo keeno uguma talagelin haddii ay dhibaato ay nagu dhalanayso annagu dee ujeeddadeedu taa maahin mana noqonayso kamana aqbalayno mid kuu doonana noqdo annaguna bisaddaa yar aan noqonno iyaguna maroodiyaasha noqdaan laakiin bisadu dee xilliga aad
danjiraha maraykanka u fadhiya jabuuti ambasador larry ondre oo igu warramay afka faransiiska ayaa sidan ii sheegay wax badan ayaan ka bartay ka qaybgalayaasha maraykanka iyo shiinaha ee shirkan ka qaybgalay markay tahay annaga oo ah safaaradda maraykanka ee fadhida jabuuti waxaannu xoogga saarnaa mar walba wixii danaa ee u dhexeeya jabuuti iyo maraykanka ee labada dowladood khaaska wa markay jirto fursad lagu wada shaqaynayo dowlado kale oo jabuuti ay iskaashi wadaagaan waxay noo tahay fursad aad u wanaagsan waana taas taannu halkan u joognaa cabdirasaaq axmed khayaad oo bare sare oo xagga teknolojiyadda iyo tamarta ka ah jaamacadda jabuuti ayaa ii sheegay waxyaabaha gundhiga looga dhigay shirkan shiinaha iyo maraykanku may wada shaqayn karaan maxay xageeba ka wada shaqayn karaan noqotay xagga nabad xagga nabadda noqotay xagga noqotay dhaqaalaha noqotay xagga noqotay
waxaa la ogyahay cabdirasaaq in madaxweyne trump madaxweynahan maraykanka uu sii kordhinaya cashuurtii waxyaabaha jina amba shiinuhu wuu iibgeeyey maraykan arrimahaasoo kale arrintan waa halkii kaga hagaagaysaa arrimahaasoo kale waafeed arrimahay ka wada hadlayaan cilmi baadhayaashu
laakiin cilmi baadhayaashan awood ma leh waa tale halkan ku goynayaan meel ma gaadhsiisnaa marka maxay ka qaban karaan arrimahaasoo kale waxa weeyaan markuu madaxweynaha soo sheegtay trump uu xeeryaal soo saaray taasi waa tude degdega laakiin xirgelintiisii ay weli wax adag tahay taasi kama dhigana weli wax lagu dhaqmi doono waa lakusu wal baahan yahay maraykan shiina u baahan yahay shiina maraykan u baahan yahay donc taasi waa tuude daba socdo
xeerwaba kama hirgelin weli waxba waxa ka hergala ma jirto rabadaan muuse v o a jibuuti
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii liibaane codka ah faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq heestaasi ee codkeeda ku luuqaynayso fanaanada faadmo cabdilaahi kaahin maandeeq ayaanu kusoo gabagabeynayna idaacaddeeda subaxnimo intaynu mar kale kulmayno waa saharaya falastiin oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.